بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إlا على الظالمين وأشhهd أn lا إلh ilا الlh وحdh la شhريka لh وأشhهd أنa محمdا عبdه ورasuله اللهma صل على محمد وعلى آlه وأصحاaبه وmن تبعهم بإحسان إlى يوم الdين in shاء الlh تbارka وتaعالى dersigii silsilat alkabaa'ir kitaabkii alkabaa'ir imaam adahabi ayaynu waxaynu soo gaarnay kabiirada athalitha walarbacuun afartan iyo saddex imaamu dahabi raximah llah uu ugu magac daray qaadicu raxim qaraaba goysnimada iyo waxa weeye waciidka ku soo arooray iyo dhibaatada ka rartimaysa qofku haddii uu qaraabada gooyo qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yihi waataquu allaha aladi tasaa'aluuna bihi walarxaam allihii subxaana qaadirkaa ka cabsada qofka muslimkaana waa inuu ogaadaa qiyaamaha haddii la tago in arxaamtii la isweydiinayo oo waxa weye wixii ilaahay ugu talagalay qofku hadduu ka soo baxana inuu dee abaalkeedi iyo wanaaggeedii helayo haddii qofku uu ka soo bixi waayo oo uu gooyo dembi la yimaadana waciid shadiida ku soo arooray qaala allahu tacaala fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaicuu arxaamakum ma laga yaaba haddii aada jeensataan oo diintii ka jeensataan oo islaamkii ku dhaqmi weydaan oo ka tagtaan oo dadkii gaaloobaan oo diintii laga tago an tufsiduu fi lardi inaad dhulkii fasaadisaan watuqaicuu arxaamakum raximkiina iyo qaraabadiina aada goysaan ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum wa acmaa absaarahum kuwa qaraabada goynaya kuwaa weeye kuwa naclada ilaahay ku dhacday oo waxa weeye qaraabo goysnimada noqday axaadiista ayaa inoo caddaynaysa waxyaalaha loola jeedo oo waxa weeye maaragtay waciidka ku soo arooray si waadixa nebiga axaadiistiisa ayaa caddaynaysa wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi laa yadkulu ljannata qaadicun ay qaadicu raxim muttafaqun caleyh laa yadkulu ljannata jannada ma gelayo qaadicun ay qaadicu raxim bukhaari iyo muslim baa werinaya waa xadiid muttafaqun caleyh min xadiidi jubayr ibni mudcim radia allahu canhu wuxuu xadiidkaa inoo caddeeyey marka qof qaadi racihima oo qaraabadiisii goynaya oo qaraabo goysa oo waxa weye awaamirtii ilaahay buriyey inuuna jannada ilaahay gelaynin haddaba marka axaadiidkaas xadiidkaa waxaynu ku fasiraynaa sida axaadiistii hore aanu kusoo fasirnay oo culamadu u fasireen haddii uu qofkaasi xalaashado dee waxa weye diintii kaga baxayna waxa weye xaalkiisu waa khatar hadduuna diintii kaga bixin ee waxa weeye uuna xalaashan laakiin uu dembigaa ku dhacayna waa min alkabaa'ir oo wuxuu ku jiraa markaa dembigaa weyn oo kabiirada ayuu markaa ku jira ee macnaheedu waxa weeye marka horay jannada kama gelayo ilaa waxa weye ciqaabtii laga jaro oo waxa weye uu naari soo taabato waxa weeye dembigaas waxa weye laga soo gooyo wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi man kana yu'minu billahi walyawm alaakhir falyaqul falyasil raxima xadiidka abu hureyra oo macruufkaa oo muttafaqun caleyh ayaa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wassalaam man kana yu'minu billahi walyawm alaakhir qofkii ilaah iyo maalinta qiyaamo rumeeyey falyasil raxima qaraabadiisa ha xiriiriyo qaraabadiisa ha xiriiriyo raximkuna waxa weeye waa cidda qaraabada kula ah imaa dhinka hooyada inay kaala noqoto imaa dhanka aabbaha labaduba waa qaraabo oo waxa waa raximkii muttafaqan caleyh xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wassalaam ina allaha ilaahay khalaqa alkhalqa khalqigii ayuu abuuray ilaahay kulli wax walba oo makhluuqa ayaa ilaahay abuuray xataa idaa faraqa markuu minhu markuu dhamaystiray oo waxa weye uu abuuray ayaa qaamat iraximu raximkuna dee waxay kamid tahay makhluuqi ilaahay abuuray way istaagtay faqaalat waxay tiri haada maqaamu alcaa'idi booskaane waa boos aan kaa magan gelaya bika adiga min alqadiica ay booskaan aan taagnahay waa boos uu magan galo mid ka baqayo in la gooyo ay macnaha waxaan booskaan aan u istaagay weliba waa taxta alcarashi sida axaadiis caddeeyeen qaarkood booskaan aan taagnahay ilaahay oo waxaan kaaga magan gelayaa in la igooyo qaala ilaahay waxau yihi nacam haa amaa tardayni miyaana ka raali noqonaynin an asila inaan xiriiriyo man wasalaki qofkii ku xiriiriya wa aqdaca aan gooyo man qadacaki qofkii ku gooya qaalat bala muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu haddaba xadiidkaa wuxuu inoo waadixinaya in waxa weeye uu nebigu inoogu caddeeyey markii ilaahay khalqiga oo dhan abuuray ayay waxay ka magan gashay raximkii in la gooyo rabbigii subxana qaadirkaada magan gashay qaala alxaafid ibnu xajar raximah llah fi fatx ilbaariga wuxuu leeyahay qaala ibn abi xamza wasliga oo allihii subxaana qaadirkaa uu yihi maaragtay asilu man wasalaki ay waxaa laga wadaa kinaayatan can cadiimi ixsaanihi allihii subxaana qaadirkaa qofkii raximka xiriiriya isna ixsaan buu u samaynayaa wanaag oo dhan buu siinaya amaa qofkii gooya hadda naxariistii ilaahay iyo raxmadii ilaahay iyo waxa weeye musaacadadii iyo wanaaggii ilaahay u samaynayo dhan ayaa ka joogsanaya haddaba marka qofka muslimkaa waxaa la gudboon inuu xiriiriyo qaraabadiisa oo aada iyo aada ugu dadaalo oo uu ka iska ilaaliyo inuu ku dhaco waciidkaa shadiidka waayo qofka allihii subxaana qaadirka ahaa uu ka joojiyo naxariistiisa iyo nicmadiisa waxa weeye qof halaagsamay oo waxa weeye mashaakil uu ku dhacay weeye wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam xadiidkana nebigu wuxuu ku yidhi man axaba qofkii jecel an yubsada lahu fii risqih in loo waasiciyo oo loo fidiyo isaga risiqiisa ay macnaha loo waasiciyo oo qani noqdo risaaqadiisa ilaahay u waasiciyo wa yunsaa oo loo dibdhigo ay macnaha ataakhiir qofkii raba in loo dibdhigo fii atharihi ay fii cumrihi falyasil raxima raximkiisa ha xiriiriyo qofka jecel labadaa arrimood raximkiisa ha xiriiriyo muttafaqun calayh min xadiidi caaisha radia allahu canha xadiidkan macnihiis waxa weeye qofka qaraabada xiriiriya laba waxyaalood buu helaya in ilaahay risaaqadiisa u waasiciyo oo risaaqadiisa ilaahay wanaag u geliyo oo u waasiciyo iyo in cumrigiisa ilaahay u dheereeyo oo marka cumri dheerayntaas laba qowl baa culimadu ka leeyihiin in loo dheeraynayo cumrigiisa oo waxa weeye cumri dheer noolaanayo hadduunan qaraabadii xiriirina cumrigiisii lasoo gaabinayo ama se cumrigiisii baa loo barakaynaya bay yihahdeen qaar oo qaar waxay yidhahen culamada cumrigiisaa loo barakaynaya ee awel intuu noolaan lahaa unbuu noolaanaya matalan hadduu lixdan sano noolaan lahaa lixdankii sanuu noolaanaya laakin lixdan sano oo barako ku jirto oo cumrigiisi loo barakeeyo oo wanaag oo dhan uu helo ayuu noolaanaya oo ilaahay subxana qadirka u barakaynaya qaarna maya culimadu waxay yihahdeen daahirka weeye oo laba cumri buu qofku leeyahayo haddii uu qaraabada xiriiriyana cumrigiisa dheer buu noolaanaya oo matalan toddobaatan sano haddii una qaraabada xiriirina waa laga soo gaabinaya oo lixdan sano matalan ama lixdan iyo shan iyo buu noolaanaya adi calaa kuli xaal xadiidku mar walba waa xadiis saxiixa muttafaqun caleyh wuxuuna inoo faa'iideynayaa qofka qaraabadiisa xiriiriya inuu waxa weeye fawaa'idaa helayo oo waxa weeye ay sabab u tahay qaraabo xiriirintu in ilaahay qofka cumrigiisana u dheereeyo risaaqadana u kordhiyo xadiidka kale oo ku xiga nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam alraximu mucallaqatun bilcarshi carshiga ilaahay bay ku dhegantah oo waxa weeye ay kala wataa oo carshiga ilaahay bay kala laada oo ku dhegantaa taqulu waxay leedahay way qofna waa u ducaynaysaa qofna waa habaaraysa waxay leedahay man wasalanii qofkii xiriiriya wasalahu llah ilaahay ha xiriiriya waman qatacanii qofkii igooya qadacahu llah ilaahay ha gooye wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa xadiidka yaqulu llahu tacaala ilaahay baa odhanaya man wasalahaa qofkii xiriiriya wasaltuhu waan xiriirinaya waman qadacahaa battatuhu ay qaactuhu waan goynaya ay qaactuhu min raxmati naxariistaydaan ka goynayaa oo waxa weeye uma naxariisanayo xadiidku waa mutafaqu caleyh buhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi caaisha radia allahu canha haddaba marka xadiidkii hore aynu niri xadiida caaisha oo waxa weye maaragtay ka horreeyey kaa oo ahaa man axaba an yubsada fi risqihi wa yunsaa fi atharihi wa yunsaa lahu atharuhu xadiidka anas baa werinaya anas ibnu malik min xadiidi anas ibnu malik weye ee kana caaisha werinaysaa alraximu mucallaqatun bilcarshi haddaba wuxuu inoo faa'ideynaya xadiidkaana in ay ku dhegan tahay waxa weeye o ay ka ka laalaado oo ku dhegan tahay carshiga ilaahay raximkii ay u ducaynayso oo ilaahay u baryayso qofka xiriiriya ay habaarayso qofka gooya riwaayadii dambena waxay inoo caddaysay ilaahayba inuu yidhi qofkii xiriiriya qaraabada waan xiriirinayaa qofkii gooyana waan goynaya waa arrin marka waciida oo aad iyo aad u khatara oo loo baahan yahay la iska ilaaliyo wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi fi suurati aracdi markii ilaahay uu ka sheekeeyey dadkii wanaagsanaa oo waxa weeye xiriirinayay qaraabadoodii oo waxa weye maaragtay wixii ilaahay amray ka soo baxayey markuu qoodaa ilaahay ka soo hadlay jannadii iyo wanaagga ay leeyihiin iyo waxa weye nicmada ay gelayaan markuu ilaahay caddeeyey ayuu haddana ilahay wuxuu caddeeyey qeybtii labaad oo waxa weye maaragtay bilcagsi ka soo horjeeday ilahay wuxuu yihi waladiina kuwii yanquduuna goynaya cahd allahi cahdiga ilaahay jaraya min bacdi miihaaqihi markii la adkeeyey ka bacdi wa yaqdacuuna goynaya maa amara allahu bihi an yuusal waa qaraabadii macnaha ilaahay qaraabada hala xiriiriyo yihi iyagu qaraabadii bay goynayaan amarkii ilaah bay khilaafayaan qaraabadii ilaah bay goynayaan oo qaraabadii la yidhi hala xiriiriyo oo ilaahay dartaa loo xiriiriyo bay jarayaan ilahayna dee wuxuu yidhi hala xiriiriya qaraabadii wa yufsiduuna fi lardi dhulkana fasaadinaya ulaa'ika lahum allacnatu walahum suu daar waayo haddii qaraabadii la gooyo fasahaad baa yimid dadkii qaraabada ahaa waxa weeye riximka ahaa ama dhanka aabaha ka yimaadeen ama dhanka hooyo oo u baahnaa in la xiriiriya haddii la gooyo fasahaad baa dhacaya oo waxaa dhulki waa fasahaadaya naclad baa marka ku dhacaysa qofka waa waciid shadiida oo aad iyo aad u khatara oo waxa weye loo baahan yahay in qofka muslimkaa oo aad iyo aad uga dirsoonaado wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi sidoo kale xadiidka uu ku keenay wuxuu yihi imaamu dahabi qaala maxamed ibn camr can abi salama can abi hurayra ana nabiy sala allahu alay slam qaal yaqulu llahu tacaala waa xadiid lqudsi ana araxmaan anigu waxaan ahay raxmaan ay kii naxariisanayey oo u naxariisanayey khalqiga uu abuuray oo makhluuqa u naxariisanayey wa hiya araxim qaraabadiina waa alraxim man wasalahaa qofkii xiriiriya wasaltuhu waan xiriirinaya waman qadacahaa qofkii gooyana qadactuhu waan goynaya xadiidkaa markaa waxa weeye waa xadiis saxiixa imaamu abu daawud iyo tirmidi a werinaya min xadiidi cabdiraxmaan ibni cawf ayay ku werinayaan qaarkood waa xadiis saxiixa oo waxa weeye sugan laakin shiku halkan wuxuu yihi uu ku keenay can abi hurayra can abi hurayra ayuu ku keenay laakiin riwaaya qaarkood waa cabdiraxmaan ibn cawf ayaa waxa weye werinaya abu hureyran qaar buu werinaya dabcan marka waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku cadaynaya fi silsilati axaadiis saxiixa riwaayadda imaamu tirmidi raximahullah ayaa waxay leedahay ana raxmaan khalaqtu raxim raximka anaa abuuray wa shaqaqtu lahaa min ismi ay macnaha isimkan arraxim waxaan uga soo jeexay isimkayga raxmaan oo halkaasaa sifadan iyo isimkaani ka yimid waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddeeyey sunan tirmidi tirmidi raximahullah haddaba marka waxa weeye sifo waxay wadataa oo isimkaani wuxuu wataa sifo waxa weeye isimki ilaahay laga soo qaatay oo waxa weeye naxariis iyo wanaaga haddaba waxaa loo baahanya qof walba oo muslima qaraabadiisa inuu xiriiriyo oo ku xiriiriyo wanaag iyo waxa weye wax walba qaala alimaamu dahabi raximahullah wuxuu yihi man qadaca qofkii gooya raxmatan macnaha naxariista raxmat alfuqaraa naxariista inuu inuu u naxariisto fuqarada qofkii joojiya oo gooya wa huwa kaniyun isagoo qaniya fa huwa muraadun walaa bud kan loo jeedo axaadiistu ka hadlayso waa kaa wa kada man qadacahum sidoo kale waxaa kamid a kan goynaya biljafaa'i waalihmaal walxamd jafaa ad adayga weye ihmaalkuna waa ilowshaha qofkiiba inaad faraha ka qaadid oo weligaa aadan la xidhiidin axmaqnimo aad ku samaysid xamqi waa axmaqnimo inaad qofki waxa wey xumaysid axmaqnimo ku samaysid haddaba marka wuxuu inoogu khulaaseeyey imaamu dahabi raximahullah inay laba uqeybsamayso goyntii mar waa maal oo waxa weye qofkii hadduu maal haysto waxaa la rabaa inuu maalkiisa ku xiriiriyo iyo dhaqaalihiisa ilaahay siiyey kaniga ilaahay ka dhigay inuu ku xiriiriyo qaraabadiisa haddii kalena uuna maal haysan iyo hadduu haystaba inuu ku xiriiriyo sidoo kale ka warqab la xiriiris salaanta waraysiga booqashada utegidda kulli waxyaalahaasoo dhan inuu ku xiriiriyo oo ka warqabo oo waxa weye qaraabadiisii uu og yahay oo garanaya qaraabadiisii wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga xadiis waxaa ka sugnaaday xasana oo uu yihi bulluu bulluu ay siluu laakin bulluu asalkeedu waa belel min albalel bay ka timid waa qoyn bulluu ku qooya ay macnaha wasiluu arxaamakum bulluu arxaamakum walow bisalaami ay macnaha siluu arxaamakum arxaamtiin iyo qaraabadiina ku xiriiriya walow bisalaami salaamba allaha ka dhigee xiriiriya oo waxa weeye wax kalaba haddii aada u weydaan oo wax kaloo aad siisid aada weydid salaan oo waxa weye salaanta ku xiriiri oo waxa weye ka warqab waana xadiis xasana sida sheekha albani ku caddaynayo waxa weeye imaam albazaar baa werinaya waxasanahu sheekh albani fi silsilati axaadiis saxiixa wa saxiix aljaamic sakiir min xadiidi cabdullahi ibni cabaas radia allahu canhuma haddaba halkaa waxay inooga caddaatay qaraabadii inay tahay in la xiriiriyo waajib oo laga warqabo walow salaanta allaha ka dhigay haddaadan wax kale xataa gaarsiin karin inaad salaantid oo ka warqabtid qaala alimaamu sheikh lhaytami raximah llah wuxuu yihi kitaabkiisa azawaajir markuu ka hadlayo isagana wuxuu ku tiriyey inay tahay iyaduna min alkabaa'ir haddii la gooyo qaraabadii wuxuu yihi hada sarixun bu yihi had fi hadihi alaxaadiid waa sarixi bu yihi axaadiitan ayaa ku cad inay maaragtay huwa sarixun fi hadihi alaxaadiid inay macnaha kabiiro tahay axaadiitaanay ku caddahay walaa shaka inay kabiiro tahay wa bi hada buu yihi waxaa arrintaa lagu radiyayaa buu yihi tawaquf raafici raafici ayaa wuxuu ka joogsaday buu yihi qowlka uu yihi saaxibu shamaa'il uu min alkabaa'ir ku sheegay ayuu xoogaha tawaquf ka sameeyey raafici markaasuu ku radiyaya wuxuu leeyahay qowlkiisaasi saxiix ma aha laakiin sida saxiixa ah waxa weeye inay tahay kabaa'ir haddii la gooyo qaraabadii wakada saasoo kale waxaa isaguna taqriiriyey oo waxa weeye caddeeyey waxa weeye imaamu waxa weeye nawowi raximahullah ayaa caddeeyey sidaa daraaddeed marka inuu qofku waxa weeye uu qaraabadiisa gooyo waa min alkabaa'ir wa kayfa yatawaqaf buu yihi see looga joogsanayaa inay kabiiro tahay iyada oo waxa weeye axaadiitan sariixa ay caddaysay in waxa weeye waciid ku soo arooray waayo waxaynu soo marnay kabiirada waxyaalaha lagu garto calaamada lagu garto waxaa kamid ah in waciid uu ku soo arooro hadihi alaxaadiid wa maca alwaciid laa yadkhulu ljanna jannadana ma gelayaa la yihi macnaha ilaahay mar wuxuu yihi waa goynayaa qofka gooye qaraabada mar waxaa layihi janno ma gelayo mar waxaa layihi lacanahu llah ilahay baa nacladay haddaba markaa intaasoo waciida qofka ay kusoo aroortay waxa weeye waxaa u muuqata oo waadixa oo aan shaki ku jirin inay tahay min alkabaa'ir oo waxa weye maaragtay arrintaasi ay arrin aad u adag tahay haddaba marka ikhwani fillah waxaa soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam in la weydiiyey oo nin uu weydiiyey uu yihi qaraabadeedaan xiriiriya anigu waan wanaajiyaa iyaguna waa ay xumeeyaan maxaan sameeya markaasuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xiriiri oo wanaaji allihii subxaana qaadirkaa xaggiisa kama zuulayo waxa weeye kuwo kuu gargaara malaa'ig baa kuu gargaaraysa ilaahay baa ku caawinaya adigu xiriiri un waajibkaagi ka soo baxa iyagoo haba ku geeyeen hadday rabaane riwaayadaha qaar kale waxay leeyihiin waxay la mid tahay xiriirinta a xiriirinaysid iyaga oo dambas kulul cunaya waayo qofkii haddii adigii aad xiriirinaysid wanaag u samaynaysid isagiina xumaan kuugu abaalgudayo waxa weye markaa qofkii wuxuu noqonayaa dee qof cunaya dab oo kale oo waxa weeye dambas kulul waxa weye afka ku guranaya waayo qof wanaag kuu samaynaya marka adigiina xumaynaysid waa arrin dulmiya waxa weye qofku hadduu wanaag kuu sameeyo waxa weeye waa inaad wanaag u samaysid haddaada wanaaggii u samayn karin yaa u ducaysid laakin inaad qofkii xumaan ku samaysid waa arrin aad iyo aada u xun oo waxa weye diinta islaamku ayna ogolayn waxaan kaloo ka digayaa inay dadku noqdaan dad badan baa maanta qaraabadii waxay noqotay in laga dhigay qaraabo xiriirintii iyo qaraabo goyntii in xoolo keliya laga dhigay oo waxa weye waxaad kuleeyihin soomaalida maanta haddaadan lacag isiinin qaraabo goys baa tahay walow haddaad ahaynba xata war hadda ma hayo maya ama lacag isii ama qaraabo goys baa tahay lacag ima siisid qaraabo goys baa tahay arrinta arrin wanaagsan maaha waayo sababtu waxa weeye qaraabanimadu ma ahan lacag la siiye keliya ee waa wanaagga oo dhan sidaa daraaddeed ayaa nebigu kadib wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tacisa cabdu dirhami wadinaar waxaa hoogay oo ba-ay addoonka dirhamka iyo dinaarka ay lacagta in ucdiya radiya wain lam yucda sakida haddii la siiyo waa raalli noqonaya haddii la siin waayana xanaaqaya macnaha waxay ku xiran tahay isaga arrintiisii o dhan xoolo lacag bay ku xiranta lacagtii haddaad siisi raalli buu noqonaya haddaadan siinin waaba xanaaqay wax kale oo isaga agtiisa yaallaa ma jiraan ilaa labadaa mooye haddaba arrintaasi arrin wanaagsan maaha waayo sababtu waxa weeye qofka islaamka waxaa la rabaa miisaankiisa sharciga inuu noqdo qofkan waa qaraabadaadii hadduuna markaa w uuna kuu heli karin dee waa waa qaraabadaadii ee waxa weeye wanaag baad isku leedihiin xiriir baad isku leedihiin wixii ilaahay uu kaaga soo qaadaad leedahay ma aha inuu marka qofkii uu noqdo cabdu dirham wa dinaar oo arrin aada u xun haddaba cumuuman khulaasadeedu waxa weeye in qaraabada la xiriiriyo raximkuna waa labadaba wixii dhanka hooyo ka yimaada iyo dhanka aababa labadaba waa in la xiriiriyaa waa waajib in la gooyaana waa min alkabaa'ir ilahay naga badbaadiyo kabiirada alraabica walarbacuun oo ku xigta wuxuu yihi imaamu dahabi almunsawiru fi thiyaabi walxiidaan qofka wax ku sawiraya dharka ama derbiyada meeshuu doonaa ku sawiro musawir oo dhan buu ka hadlayaa baabku qofka wax sawiraya oo dhan iyo kan isu sawiray labadaba buu ka hadlayaa lama ogola wax sawira oo dhan waa xaaraam ilaa wixii daruuro looga soo reebay mooye sawir oo dhan waa xaaraam oo waxa weye lama ogola ilaa wixii daruuro looga soo reebay oo aynu ka soo reebi doono markaynu axaadiista akrino ayaynu sheegi doonaa qaala imaam dahabi raximahullah wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man sawara qofkii sawira suuratan wax sawira oo suurad sawira kullifa waxaa lagu kalifayaa oo lagu waajibinayaa yowma ay qiyaamaha an yanfuka fiiha aruux inuu nafgeliyo oo ku afufo nafgeliyo walaysa binaafikin mana kuma afuufi karo waayo xageebu ka keenayaa naf nafta ilaah baa keena cid keeni kadhaa ma jirto walaysa binaafikin mana ku afuufi karo xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey awalna waa inoo soo hormaray xadiidka ku xiga wuxuu yihi nabiga calayhi isalaatu wasalaam horta intaynu xadiidkaa ka gudbin xadiidkaasi waa caam man sawara suuratan noocay doonta ha noqoto dad badan baa waxay deliishanayaan dhahayaan sawirada waxaa loo jeedaa kuwa oo qoriga la qoro ama dhagaxa la qoro ama wax la qorqoro gacanta lagu sawiraya kuwa camerada kuma jiraan kulli waa soo gelayaan culamada waa caddeeyeen ahlusunna waljamaaca waa caddeeyeen waxa weeye man sawara suuratan noocay doonta ha noqotee qofkii wax sawira waa soo gelaya wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ashaddu annaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiruun ashaddu annaasi kuwa ugu cadaab adag maalinta qiyaamaha dadka oo dadka aad loo cadaabaya waxaa ka mid ah almusawiruun kuwa wax sawiraya yuqaalu lahum waxaa la odhanayaa axyuu maa khalaqtum nooleeya oo nafgeliya wixii aada abuurteen macnaha waa adigaan wax inta sawiray u ekeysiiyey wixii ilaahay uu khalqaye nafgeli waayahay waa tani ile ilaahay intuu qofka abuuray oo sawiray oo suureeyey ayuu nafgeliyey haddaba marka adaadan nafgelin karin iyo meel joog marka horeba waxba hasku sawirin haddii aada naf keeni kadhinna waa kale nafgeli axyu ma khalaqtum baa laleeyahy muttafaqun caleyh waa bukhaari iyo muslim baa werinaya oo waxa weye waa muttafaqun caleyh wey min xadiidi cabdullahi ibn mascuud radia allahu canhu haddaba marka xadiidkaasi wuxuu inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay in lagu kasbanayo qofka wax sawira inuu gelayo aakhiro cadaab meesha ugu adag oo macnaha naartii iyadii baa sii kala cadaab adag oo waxa weye jahanaba way kala duwan tahay ina almunaafiqiina fi darki alasfali buu yihi ilahay macnaha iyagoo naartii ku wada jira bay sii kala daran yihiin oo cadaabku sii kala adag yahay oo qof walba dembigiisu suu u cuslaa ayaa loogu sii adkaynaya walciyaadu billah ashaddu nnaasi marka waxaa ka mid noqonaya cadaaban maalinta qiyaamaha almusawiruun sababta ay u noqdeenna waxa weeye waa axyu maa khalaqtum baa la odhanaya maxaa abuura nafgeliyaa laleeyahy haddiidan nafgelin karin maxaa idinku watid haddaba naf ma gelinayaan waayo xadiidki horaa inoo caddeeyey oo nebigu wuxuu yihi walaysa binaafikin nafna kuma afuufi karaan xadiidka ku xiga wuxuu aad iyo aada uga digayaa oo weliba aad ugu tambiyinayaa dumarka guryaha wax kusoo sawiraya ama daahyo xiranaya sawirale ama sariiraha ku goglanaya go-yaal sawirale oo waxa weye meelaha sursuraya ayuu ka hadlaya gabar walbo muslimada waxaa la rabaa marka inay si fiican ufahamto oo arrintan gurigeeda ka ilaaliso waayo nebigu gurigiisiibuu u diiday si aynu xadiidka ka fahmayno qaalat caaisha radi allahu canha waxay tiri qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min safarin nebiga ayaa wuxuu ka soo galay safar waqad satartu sahwatan lii biqiraamin fiihi tamaathiil waxaanan ku asturay bay tiri oo ku daah uga dhigay sahwatan lii asahwa waa meesha la fariisto wey kalmajlis ay macnaha fi lbeyt macnaha meesha fadhigoo kale iyo meelaha la fariisto wey oo waxa weeye lagu raaxaysto la sugo oo aan jiifka ahayn biqiraamin bay tiri qiraamkuna waxa weeye waa waa waa asitri waa daaha raqiiqa oo jilicsan ayaan waxa weye ku daahay bay tiri oo nebigay ugu diyaarinayso ugu qurxinaysa oo meeshay kusoo dhaweynaysay wey waa ninkeedii oo safar ka imaanaya waxay rabtay marka inay soo dhaweyso oo meel wanaagsan kusoo dhaweyso saw marka daaha yaroo qurux badan bay ku xidha meeshii laakiin sawiraa ku yiilay waxa weeye daahii nebigu waa xanaaqay wuu soo galay markuu arkay fahatakahu wa talawana wajhahu waqa wejigiisii baa inta isbedelay oo xanaaqay ayuu hal mar intuu gooyey iyadiiba lama hadline ayuu daahi gooyey oo waxa weye meeshii ka zuuliyey wa qaala wuxuu yihi markaa ku yihi ashaddu annaasi cadaaban cinda allahi kuwa cadaabta adag gelaya oo ugu cadaab adag ilaahay agti waxa weeye aladiina kuwii yudaahuuna khalqa allah khalqiga ilaahay bay isku dheereerinaya ee macnaha wixii ilaahay abuuray oo kale buu isna samaynaya oo qofka waxa weye yudaahigu waxa weeye inaad waxa weye wixii uu ilaahay sameeyey oo kale adna aad tiraahdo waan u ekaysiinaya sidii qof khalqi wax abuuri kale oo kale aad iska dhigtid waa arrin aad iyo aada u khatara oo waxa weeye shadiida muttafaqun caleyh waxa weye haddaba xadiidkaasina wuxuu ku tusayaa oo inoo caddeeyey inaan la ogolayn guryaha in daah looga dhigo waxa weeye maaragtay wax sawir leh haddaba gabar walba oo muslimada gurigeeda waa inay ka ilaalisaa wixii nebigu gurigiisa u diiday waayo waxaa arkaysaa maanta dadkii inay daahiyadii iyagoo sawirra ka buuxaan baa guryihii la suranaya fadhiyo waxaa la dhiganayaa sawirro miirana meel walba sawir baa laga buuxinaya macalasaf shid qaar baa arkaysaa waxa weye maaragtay dad intay sawiraan ama iyagii ninkii xaaskii isqabay intay isa sawiraan oo muraayadogeliyaan bay guriga suranaya ama ilmihii bay sawirayaan ama waalidkii bay suranayaan waxaasoo dhan waciid shadiida kusoo arooray lamana ogola in waxaa la sameeyo ilahay ha laga cabsado ikhwani fi llah wa fi sunani biisnaadin jayid wey ay macnaha imaamu tirmidi baa werinaya iyo keyrkiiba wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yihi yakruju cunuqun min annaari maalinta qiyaamaha ayaa waxaa soo baxaya naarta dhexdeeda cunuq qoor dheer ay waa qeyb naartii ka mida oo inta kor usoo baxdo hadlaysa oo ilaahay ka hadal siinayo oo waxa weye waa arrin cilmi qeyba ilaahba ka hadal siinayo ilaahay waa awoodaa inagu ma garanayno laakiin alihii subxaana qaadirkaaba ka hadal siinaya markaasuu wuxuu odhanayaa inii wakiltu waxaa aniga la ii tala saarsaday maanta bikulli man dacaa maca allahi ilaahan aakhar inaan cadaabo oon shaqo ka qabto qof walba oo mushrik ahaa oo ilaahay waxaan ahay baryayey oo saa ku dhintay kii ka toobad keenay maaha oo islaamay kii saa ku dhintay wa bikulli jabbaarin cani mid walba oo jabbaara dhaalima oo caniida oo madax adag oo waxa weeye dulmiga dhibaato u geysanaya ummadda islaamka u dhibaya kaasaa layahay jabbaar xooggiisi iyo awooddiisi iyo askartiisa ku baabiinaya dadka islaamka macal shaahidku halkan soo socota wa bilmusawiriin iyo kuwa wax sawira wax sawiri jiray kuwa wax sawiri jiray waxay cadaabi la gelayaan mushrikiintii iyo jabaabiradii dadkii dhaalimiinta ah haddaba marka waa waciid khatar waxa weye qofkii wax sawirayey haddii la yidhi mushrikiintii shirkiga ku dhintay bay meel la gelayaan cadaabti iyo kuwii dhaalimiinta ahaa haddaba qof walba oo muslima waxaa habboon inuu ilaahay ka cabsado oo aada iyo aada uga digtoonaado oo sawirkii iska ilaaliyo saxaxahu imaamu tirmidi wa huwa xadiidun saxiix min xadiidi abi hurayra imaamu axmed iyo ayaa werinaya iyo imaamu tirmidi wasaxaxahu sheekh albani raximah llah fi sunan tirmidi waxa wa silsilati axaadiis saxiixa waa xadiis saxiixa marka wuxuuna ina tusayaa inoo caddeeyey cadaabta ay gelayaan dadka musawiriintaa inay tahay cadaab aad u adag oo aada khatar u a wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi ina aladiina yasnacuuna haadihi الsuwar kuwa sawiradan samaynaya yucadabuuna waa la cadaabaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha yuqaalu lahum waxaa la odhanaya axyuu maa khalaqtum waa axaadiistii hore o kale waa muttafaqun caleyh xadiidkii hore o kale weeye min xadiisi cabdillahi ibni cumar cumar ayuma cumar ibn khadaab waa xadiisi hore oo kale macnihiis wuu inoo sii taakiidinaya wa qaala cabdullahi ibni cabaas wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kullu musawirin fi nnaar qof walba oo wax sawira naar buu gelaya oo waxa weye ahlu naar wey yujcalu waxaa loo yeelayaa lahu isaga bikulli suuratin suurad walba oo suwaraha uu sawiray nafsa naf baa la gelinaya fatucadibuhu waa lgu waa lagu cadaabaya markaa naf baa inta la geliyo wixii uu sawiray ayaa fi jahanabo lagu cadaabaya oo wixii laftigooda wixii uu sawiri jiray ayaaba cadaab looga dhigaya iyada laftigoodii waa arrin aad iyo aad u khatara muttafaqun caleyh markuu xadiidkaas uu sheegay nin baa arrintan weydiiyey baa la yihi cabdullahi ibn cabaas isagoo maka jooga xaramka ayuu nin weydiiyey oo yihi ka waran waxaa ka shaqaystaa sawirada wax kale ma farsamo kale ma aqaan maxaan sameeya markaasu xadiidkaa u sheegay ninkii baa naxay marka oo gariiray markaasuu wuxuu ku yidhi way xag ama weyle fa in kunta laabudda faacilan haddaad tahay laabudda mid sawiradii samaynaya fasnac ashajar wamaa laa ruuxa lahu wamaa laa nafsa lahu war waxaad sawirtaa oo ka shaqaysataa geedaha iyo waxyaalaha aan nafta lahayn wax nafle ha ha u dhowaanin waayo wax nafle haddii aad sawirtid dee khalqigii ilaahay baad isku dheererisay waxaa markaa imaanaysa khatar marka ka dheero waxa nafta leh oo aad iyo aada uga carar oo wax nafle ha u dhowaanin buu yihi haddaba waxay halkaa kutusaysaa marka wax nafle inaan la sawiri karin oo ay xaaraan tahay haddii loo dhowaado wax naf leh in lagu gelayo dembi aad iyo aad u weyn oo aan wax nafle loo dhowaan karin amaa wixii aan naf lahayn geedaha iyo ubaxyada iyo wixii lamida badda iyo qofkii sawiraya waxa weye markaa dee laa ba'sa bihi waayo nafba ma leh wa qaala nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu yihi yaqulu allahu tacaala ilahi wuxuu yihi waman adlamu miman dahaba yakhluqu khalqan ka khalqi yaa ka dulmi badan qof tegey oo samaynaya wixii anigu aan abuuray oo kale doonaya inuu isna sameeyo khalqigaygii oo kale waa kan dee qof buu sawirayaa qofkii ilaahay siduu uu abuuray buu isna u sawirayaa wuu u ekaysiinaya lama rabo marka in waxa weeye khalqiga ilaahay waxa weeye uu qofku yidhaahdo waan samaynaya oo kale ilahay wuxuu yihi falyakluquu waa tahdiid wey iyo waciid falyakluquu xabba ha abuureen xabad xabba ey xabad mira xataa mir ama beriis ama badar ama misago ama ama geley ama waxa weeye noocay doonta ha noqota ama qamadi xabad ha abuureen aw shaciira ama waxa weye heed yara ama aw layakluquu ha abuureen dara dara waa wax wax ugu yar calaa kuli xaal waxa weeye waa cajsi gelin weeye qofku waxba ma abuuri karo ee meel ha joogo weeye waayo qofku wuxuu abuuri karaa ma jiro waa xadiis muttafaqan caleyha marka waxaad abuuri kartid ma jirto akhi fillah awoodna uma lihid ilahay baa wax walba abuura maadaama marka aadan waxba abuuri karin banaanka ka mar oo khalqiga ilaahay u daa waxa weeye ha ku cayaarin wuxuu yihi imaamu dahabi wasaxa waxaa saxiix noqday buu yihi oo ka ansaxay nebiga annahu sala allahu alayh wasalam lacana almusawiriin inuu nacladay kuwa wax sawiraya waa xadiis saxiixa oo waxa weye maaragtay sugan oo imaam albukhaariga warinaya min xadiidi abi juxayfa radi allahu canhu macnaha halkaa waxaa kaaga caddaatay marka qofka wax sawiraya inuu nebigu nacladay mar haddii nebigu nacladay marka aakhirana cadaab loo yaboohay waxa weye markaa khalaas inay waciid shadiida tahay oo waxa weye arrintaasi ay tahay kabiira min alkabaa'ir shaki kuma jiro oo waa arrin cad wey haddaba markaa waxaa kaloo sugnaaday oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ku darayna oo imaamu dahabi una keenin inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa laa tadkulu lmalaa'ika malaa'igtu ma gelayso baytan fiihi kalbun walaa suura guri uu ey joogo ama sawir uu yaallo malaa'igtu ma gelayso imaamu albukhaari ayaa werinaya iyo muslim labadaba waa werinaya xadiidkaas saxiixa wuxuu kutusayaa marka inay malaa'igtu ay malaa'ikati raxma kama qaala imaamu alkhaaabi raximah llah wuxuu ku fasirayaa uu leeyahay ay laa tadkulu lmalaa'ika macneheedu waxa weeye almuraadu malaa'ikatu araxma malaa'ikatu baraka waraxma ayaa loo jeeda ee ma aha malaa'igta xafadada malaa'igta xafadada oo qofka wax ka qoraysa iyagu meel walba waa gelayaan laakiin waxaa loo jeedaa malaa'ikatu raxma haddaba waxaa jirta malaa'ig qofka waxa weeye waardiyeynaysa oo naxariisa oo wanaaga oo waxa weeye allihii subxaan qaadirkaa inoo diyaariyey oo inoo ducaynaysa oo wax walba wanaaga haddaba hadduu qofku marka la yimaado macsida noocaana waxaa ciqaab looga dhigayaa inay gurigiisa soo gelin malaa'igtii raxmada oo ay ka dheeraato oo gurigiisa uu noqdo guri shaydaan uu soo galo waayo waxay leeyihiin culummadu sida imaam almanaawi iyo ku fasirayaan waxay leeyihiin idaa tadaacadat almalaa'ika malaa'igta hadday ka dheeraato gurigii waxaa soo gelaya ashayaadiin meeshii malaa'igtu ka dheeraato shaydaan baa soo gala marka shaydaankaa jecel meesha sawiradu yaaliin oo xumaanta iyo macaasida lagu hayo ila isagu mar walba wuxuu ogyahay u naar gelayo cid naarta la gashuuna rabaa hadhowna waxa weeye uu waxa weye ka beri noqdo sidoo kale qaala alhaytami raximah llah alfaqihu alhaytami waxa uu ku caddeeyey isaguna kitaabkiisa azawaajir inay tahay arrintaani kabiira min alkabaa'ir oo calaamadan ayuu ka dhigay isagana inay tahay kabiira wuxuuna yihi waa sariix huwa sariix buu yihi fi hadi alaxaadiid axaadiidtan ayay sariix ku tahay waman hama buu yihi sidaa jazama bihi jamaacatun ay culmo badan baa goysay oo caddaysay inay tahay min alkabaa'ir wa huwa daahir buu yihi waana arrinta daahirkaa oo axaadiistu kutusayso sida uu ku tegey imaamu imaamu muslim waxaa le imaamu nawowi raximah llah fi sharxi muslim qaala wuxuu yihi imaamu nawowi raximah llah khulaasada wuxuu yihi taswiiru suurati alxayawaan xaraamun min alkabaa'ir lilwaciid ashadiid wuxuu yihi in wax nool la sawiro waa xaaraan waayo waciid shadiida kusoo arooray waana min alkabaa'ir sawaaun buu yihi kaana bibustaanin aw thawbin aw dirhamin aw inaa'in meeshii la doona ha lagu sawiro bu yihi ama mara ha lagu sawiro ama derbi ha lagu sawiro ama dhar ha lagu sawiro ama waxa weeye dirham ha lagu sawiro ama weel ha lagu sawiro kulli waa isku mid bu yihi fa kullu dalika xaraamun ay wixii mar hadday naf leeyihiin oo ay naf yeesheenba in la sawiraa waa xaaraan meeshii la doona ha lagu sawire wa annahaa wuxuu yihi marka haddana markuu saa u caddeeyey wax walba oo nafle inaan la sawiri karin wuxuu yihi haddii suuraddii ay tahay buu yihi wa amaa taswiiru shajar in waxa weye geedaha iyo wixii lamida oo maa la mima laysa bixayawaanin ay noole wixii aan ahayn oo aan noolayn xayawaan waxaa laga wadaa wixii nool oo naf leh ayaa laga wadaa dad iyo dunyaba kulli wax walba ayaa laga wadaa wixii marka geede iyo aan naf lahayn falaysa bixaraam buy xaraam maaha oo wax mashaakila ma leh sida cabdullahi ibnu cabaas ba marka hore u fadwooday haddaba marka lama ogola wax naf leh oo waxa weye nafi ku jidho in la sawiro waa xaaraam wuxuu yihi marka haddana laba u ka qaado wuxuu yihi amaa in wax nafi ku jidho inta la sawiro derbiyada in la surto oo la qadariyo oo la hagaajo oo waxa weeye la la dee wax muxtarama uu noqdo intana derbigoo kale suranayaan ama daah baa laga dhiganaya waxaa noocaasa lama ogola buu yidhi waa xaaraan oo lama ogola amaa haddii ay wax muntahina tahay buu yidhi oo waxa weeye markaa la ihaaneynayo mathalan inta la jeexjeexoo kale maradii sawirka ku yiilay haddii barkimo iyo laga dhigto oo waxa weye barkinta la geliyoo kale sida caaishaba yeeshay qiraamkii inay inta jeexjeexday barkin iyo waxaa ka dhigtay taasoo kale laa ba'sa bi haddaba markaa lama ogola wuxuu yihi markaa ama dukulu lmalaa'ika fi lbeyti sida daahirkaa waxa weeye haddii xataa wuxuu aynan ma waxaan dambe oo xataa laga dhigay mumtahnanka xataa waxaa dhici karta oo shaygaan dambe oo waxa weye aan xataa la ixtiraamaynin dee inay ku diidaa dhici karta malaa'igtii soo geli weydo sidaa daraaddeed haddii maradii inta la jeexjeexo oo barkin la geliyo xash looga dhigo oo eber laga dhigay intaasi waa dhamaatay laakin haddii shaygii mar sawirkiisii uu muuqdo waxaa dhici karta inay malaa'igtii guriga soo gelin sidaa daraaddeed marka in la iska ilaaliyo wey wax walba oo waxa weye naf leh inaan la sawirin oo aad iyo aad looga dheeraado wuxuu yihi hada talkiisu min madhabina madhabkeegu taasuu keenaya madhab jamhuur lculamaa culamadu say u badan yihiin taasay qabaan min asaxaabati wataabiciin wa malik washaafici wathawri aimo badan buu tiriyey waabi xaniifa culama jamhuur culamaa saasay ku tageen inayna banaanayn walaa farqa farqina uma dhexeeyo oo ma kala saara inay waxa weeye hoos yeeshaan iyo inayna hoos yeelan qaar baa ku oranaya sawirada la diiday waa sawirka hoos kale oo waxa weeye qori la qoray iyo dhagax la qoray iyo waxa weye waxa waxba kama jiraan qowlkaasi qowl daciifa weye sida saxiixa waxa weeye wax walba oo waxa weeye naf leh lama ogola qaala waxa uu yihi wuxuu yihi imam qaala qaadi ciyaad raximah llah laga soo reebi mayo ilaa ma warada fiihi nas sawirada oo dhan inay xaaraam yihiin ayay culammadu ku ijmaaceen ayuu yihi oo culamadoo dhan uu kasoo guurinayaa culamaa almutaqadimiin salaf saalix ridwan ullahi calayhim waxaa laga soo reebayaa buu yihi fi lucab aladfaal waxa weye caruurtu waxa ay ku cayaadho iyo sawirada daruurada ah oo waxa weye sida basaboorka iyo waxa lamid a ayaa laga soo reebaya juska afar iyo toban sharxu muslim ayuu ku keenayaa saddex boqol iyo toddoba ilaa saddex boqol iyo sideed ayuu saa ugu sharaxaya haddaba marka khulaasadu waxa weeye ikhwani fillah inay sawiradii o dhan xaaraam yihiin oo aan la ogolayn oo waxa weye culummaduna inoo caddeeyeen axaadiituna ay inoo caddaysay inay tahay kabiira min alkabaa'ir oo waxa weeye khatar ay tahay oo aan loo dhowaanaynin amaa marka waxa laga soo reebayo culummadu waxay yidhahdeen waa inay noqotaa lucab alabsaal waxyaalaha ciyaalka ku cayaaraan dhibaato ma leh waayo waxaa sugnaatay caaisha radi allahu canha waxay haysan jidhay fardo ay ku cayaari jidhay faras waxa weeye waa faras la sawiray oo waxa weeye garbale marka maalin maalmaha kamid a ayaa iyadoo ku cayaaraysa ayuu wuxuu nebigu arkay markaasuu wuxuu yihi faras oo garbale miyaa jira daati janaax markaasay ti miyaadan maqal in nabiyullahi muusa nabiyullahi sulayman calayhi salaam inuu lahaan jiray fardo garbale oo duula markaasuu nebigu qoslay oo faraha ka qaaday haddaba marka culimadu waxay yihahdeen waayo caaisha gabar yar bay ahayd oo gabdho yar yar baa u imaan jiray oo leeg leeg wixii lucabul adfaal ah oo waxa weye maaragtay ciyaalku ku cayaarayaan laa ba'sa bihi bay dheheen wax mashaakila ma leh laakin waa inuuna noqon wax oo waxa weye maaragtay dhaqan gaalo huwan matalan dad baa arkaysaa gab ilmahooda usoo gadaya gabadhiisii buu usoo gadaya gabar yaroo qaawan oo boombala ah lama ogola waxaas oo kale lakin waxaa la rabaa waxyaalaha fardaha iyo waxyaalaha kaleo waxa weeye baabuurta iyo wixii lamida iyo wixii na ama naf ha yeeshana ma yeelahaan lakin wixii lucabal adfaala oo aan xambaarsanayn dhaqankii iyo caadadii gaalada ee waxa wey na ilmihiifa shahaadinaynin ayaa la rabaa kuwaas oo kale laa baasabe wax mashaakila male waxaa kale oo culimadu yidhaahdeen wixii daruura keento mathalan basaborki baa lagugu xujeeyey shahaadadii baa lagugu xujeeyey laysinkii baa waxyaalihii baa lagugu xujeeyey daruuriga ahaa oo lagu yidhi ilaa ilaa sawirkeen lagu dhejiyo kaasoo kale culimadu waxay yidhahan waa banaan yahay waayo daruuraa keentay oo sawir ka dhigan mayside waxaad u sawiraysaa liajli waxa weeye safarkii iyo hawshaadi iyo dantaadi inaad ku qumid waxay kaloo culimadu yidhaahdeen sawirkii farqi uma dhexeeyo inuu camera noqdo iyo in gacanta lagu sawiro iyo kulli waa isku mid marka waxay ka hadleen culimadu camerooyinkan hadda la iska duubayo oo waxa weye maaragtay muxaadarooyinka iyo lagu duubo oo qof walba suu rabay u adeegsado mid muxaadaro ku duubanaya mid diin buu ku duubanaya midna waxyaala fisqiyu ku duubanaya culimadu marka waxay yihahdeen arrintaasi waa sawir waa ko marka ugu horeysa waa sawir labay u kala baxeen marka markay yihahdeen cameradii sawir bay noqotay culimadii waxay yidhahdeen labo qaar waxay yidhahdeen ma banaana gediba in la isticmaalo oo waa diideen diinna laguma duubi karo wax kana laguma duubi karo culimo badan baa ku tegey oo waxa weye maaragtay macruufiina oo culimo waaweyna ayaa ku tegey culimo kalena waxay ku tegeen oo waxay yihahdeen maya wixii diin lagu gudbinayo oo dacwo ah oo maslaxad ku jirto waa loo isticmaali karaa calaa kulli xaal marka labadaa qowlba culimadu way leeyihiin amaa wixii macsiya in loo isticmaalo waa xaaraam sida mathalan dad badan ay samaynayaan aroosay ku duubayaan gabdho waxa weeye gabdho iyo rag iyo dumar iyo isdhex gelaya wax walba ama dad qaawan ama wax walba kuwa heesaya waxaasoo dhan xaaraam weye oo waxa weye waa macaasi oo waxa weeye lama ogola heesaha iyo wixii lamida iyo waxaasoo dhan riwaayadaha iyo kulli waxaasoo dhan ood xaaraam weye wallahu aclam intaas ayaan ku joojinaynaa wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin